shaki weeye xaq dhowr ku barbaara gurmiyo nolol weeye hayaasha kuwaada jacayl xubi weeye xaq dhowr ku barbaara gurmiyo nolol weeye hayaasha kuwaada xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xidka deeqa
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانا ونالسنا قيارتاني جعلنا هيا وخبدي نقلا خريداي waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka heesaha iyo kalgacalka lahaa ee galab walbaahada halkan aad ka dhegaysan jirteen waa barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta Waaba xasuusta Xiskayga ka buuxshay dareenka xataafay xaggaaga waa xad toddobiiy tobanka bisha nofembar labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta ayaan gudagelaynaa afrikada badin waa shantii galabnimo qadar n saddex daqiiqo barnaamijka n garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta haalaba waxaan ku daafura jirnay mid ka mid ah kaalimaha soogaanta n waxaanu ku daafura doonaa runtii hees aad iyo aad n loo wada jecel yahay runtii waa hees runtii n aad iyo aad u xamaasad badan runtii heestani n marar badan dhegaystayaasha waa ay soo codsadeen marka waxaan aan isiri bal heestani bal karamo maxaa n dhegaystayaasha badan ay u soo codsadaan n waan n dhegaystay maadaama dhanka heesaan aan isku fiicneen marka runtii waxbaa igaga dhacay waxaan is arkay anigoo meel dhaxa hahaaba- hahaabanaya marka runtii waxbaa ka dhacay waa hees runtii aad iyo aad n dareen u xambaarsan n kolka aan ku dayo kalgaceel ayaa igu sii kordheey ya waad garanaysaan waa fanaanka caanka ah codka dahabigana leh suldaan seraar ayaan barnaamijka ku daafuranaynaa barnaamijka intuu habada ku jirano stuudiyaha koowaad ee warbaahinta raadiyo cadado waxaa idinkaga soo tabinaya maxamed aadan karaama farsamada waa galad barnaamijkana waxaa soo saaray liibaan cabdi ciise fantastic waa mar kaliya barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta annagoo dib isugu soo laaban doono hadduu allaah awooda leh oo ogolaado
koomkaba adan ku jecelaho kocashada cisriga walla kacaa ku faha adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide adiga ikuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishliga ah ila kori cishliga iska kama goyn qalbigaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa koo jecelay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo sida keena ruug kali reemayo sidana kareebo ku ololaya keenada xubbiga kurka iisudhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii kenee keenada xubbiga kurka iisudhee iga jadi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhayaa iisii kenee kax waxaan la'ahay isu keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara aa kama armi kara gax waxaan la'ahay isu keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kama armi kara aa kama armi kara xisi kama go'in qalbigaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa kuu jecelay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo
waxbaa ka dhacay galabka haydii wacnaado ayaana habad idinka leenahay meelilba waa joogta aanay si kastoona maqlaysaan halkani waa radio cadaado sideed sideed dhibic shan megaartisa cadaadiyo deegaanada ku dhadhow ayaad naga maqlaysaan halka daadiyowga caalamka ay toos naga dhagaysan karaan aalada tabinta tooska ee live streamka dhegaystayaal barnaamijka ayaan gudagalaynaa garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta alaaba barnaamijka waxaad uga qayb qaadataan qadadka taleefanada wicitaanka tooska iyo dhankii maseejadaba marka laba fanaan ayaa hadda garabta miiska saara runtii labadaasi fanaan runtii waa laba fanaan aan inaba caadi ahayn marka fanaanku horeeya haddaan idiin soo qabto waa fanaanada cod ka baxsan nimco habi waxaana garabta la tartamaya miiska la saaran fanaanadani
marmaha taariikhda galay nin sana mudane la hubo masala ku asaysaniyo milgaha jira lagu calmaday milgaha jira lagu calmaday waa fanaanada kale codka dahabiga laha qaaliladan iyo waxaa tartamaya galabta nimco habi runtii waan dareemi karnaa in qaaliladan inaan horey usoo tartansiinay balse in dalabaadkan dhegeystayaal marka aan qiimeynay ayaan dib u soo celinay fanaanadaasi waxaana galabta la loolamaya miiska lala saaran fanaanada codka baxsan nimco habi iyo qaaliladan ayaa galabta tartamaya barnaamijkana garab wanaagsan weeyaan xubintiisa tartanka fanaaniinta qaybi ugu horeeyana waan ku gudi jiraa anigan waad i garanaysaan karaama ayaan ahay barnaamijka dhegeystayaal waxaad nagala qayb qaadan kartaan qadadka taleefanada wicitaanka tooska waxaad naga soo wici kartaan fura labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal mar kale haddaan ku celiyo waxaad in naga soo wici kartaan wicitaanka tooska ah in fura labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal mar kale haddaan ku celiyo waa fura labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal dhankii fariimahan waxaa ugu soo diri kartaan fura saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegeystayaal dhankii fariimaha haddaan ku celiyo waa fura saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhegeystayaal mar saddexaad haddaan ku celiyo dhankii fariimaha waa fara saddex saddex saddex lixdan iyo afar sideed labo waa rajay doonaa inaad garateen dhegeystaha u horeeya qad ku jira halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacagii halkaad nagala soo xiriirayso walaalo waa la socotaan filaa barnaamijka haye galabta laba fanaan ayaa tartamaysa waa nimco habi iyo qaliladan qaaliladan ayaa galabta codka ay siinaysaa haye maxaa u rajeynaysaa fanaanada aad taageerto oon aad siisay codkaaga galabta in aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa galabka kuwacnadana hawada ayaan kaa leenahay dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
ومدن أجبت بكين waa la socotaan filaa barnaamijka
هذا هو إغلال haye galabta labada fanaan miiska saaran yaad u codaynaysaa
قائل لور haye galabta maxaa rajaynaysaan
قول وعمل إيه قائل لور aad baad u mahadsan tahay walaal qaaliya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa galab qurux badanna hawada waan kaa leenahay qaybii ugu horeeyay barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta ayaan ku guda jirnaa dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
Walaal, magacayga waxaa waaye Ilaahina alxamdulillah, waa beri Een, galabta waxaa rabaa inuu halkan ee, ugu habeeyo fanaanada ee, nimcahabi nima habi ayaa galabta codkaaga siinaysaa Een, aad iyo aad ayay umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa galabka idiin wacnaado ayaana qabad idinka leenahay khiyaaray
adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jeeda xareed ka waraabi xareed ka waraabi xaggaaga u jeeda xareed ka waraabi
galab wanaagsan casriye wanaagsan ayaana qabad idinka leenahay dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum
ألو waan ku maqalnaa soo dhawow magacaaga halkaa nagala soo xiriirayso
ومحمد الجوكر haye maxamed soo dhawow galab wanaagsan
ودوه haye waa la socotaan filaha barnaamijka
آه haye galabta iyo codka ku taageeraysaa labada fanaan miiska saaran
عادي nima habi
آه هسه ووتا haye soo dah
هسه ووتا
ku cali dhegeyste
هسه ووتا يا بربر aad baad u mahadsan tahay waan ku sadei doonaa waktiga hadduu inoo saamaxo dalabkaagana waan ku tixgeli doonaa garabka qurux garab qurux badan ayaana hawada idinka leenahay natiijada waxay kalmanaysaa barbaro laba iyo laba qalilada laba cod nimco habi laba cod ayay leedahay runtii fan oo leh faray kama qodno qaybii ugu horeeyeen waan ku gudi jiraa runtii labada fan labadaasi fanaan miiska saaran galabta hadda midka koobka gusha qaada ayaan eegi doonaa natiijadan lama hordhaca ayaa la yidhi marka dhegaystahan qaad ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
siga qardi joogto ah
haye soo dhawow barnaamijka ala socotay
la socodkii waxu shaqeydaba
haye En, aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal en, sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa galab wanaagsan qabada waan kaa leenahay dhegaystayaal badan ayaa qadadka ka dhex muuqanaya dhankii fariimaha kama marna anagoo gordhow fariimaha aan gudi geli doono balse wicitaanka ayaan kusii soconayaa dhegaystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi walaal soo dhawow magacaagii halkaa nagala soo xiriirayso
Fadhiga shaqada sulqan.
En, dhegaysta adoo ka fogaanaya goobta dabeesha en, labada fanaan miiska saaran galabtii aad u codaynaysaa
Aflaan iyo cod iyo senegal.
kuwaada dhegaysta
Qaadno.
aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa si- sida quruxda badan aad barnaamijka Eh, runtii in barnaamijkana qaybihii ugu horeeyey waan ku guda jirnaa labada fanaan miiska saaran dhegeystayaasha hadda dibka la soo qabsaday barnaamijka haddaan ugu celiyo waa nimco habbi iyo qaliladan natiijadan waxay kalmaraysaa afar iyo labo qaliladan afar cod eh, nimco habbi eh, laba cod En, dhegeystahan qad ku jira haddaan u baaqo halo assalaamu calaykum soo dhawow dhegeysta waan ku maqalnaa magacaaga halkaa nagala soo xiriirayso En, aad iyo aad waxaan nahay waxaad moodaa dhegeystahaasi inaan ismaqli lahayn soo noqnoqo ayaan ku leenahay adigoo nabad qaba En, galab qurux badan casriye wanaagsanna hawada waa idinka leenahay akhyaarey galabka haydii wacnaado ayaana hawada idinka leenahay dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
Calaykum salaam waa la wilaaragtana soo laabato waaye buu hosiya utaah.
soo daa
Ee walaal waxaan kaa codsanayaa inaa ii soo deegiso heestii soo daafseeraa samir duceysa lanaa ku dartay dalqaygii baa tahay.
En, aad baad u mahadsan tahay walaal waan ku sada doonaa waktiga hadduu inoo saamaxo galabka ku wacnadan waan ku leenahay En, intaa ka gaarno dhegaystayaasha ayaan dalabaadkooda u soo gudbin doonaa markaani waxaan soo gudbinayaa codsi dhegayste En, dhegaysta nala dhegaysta ayaan ku leenahay codsigaaga hadduusan ahayn naga raadi noqo
anoo ku jiifaa qurqur jacaylku xiray sarsar intuu galiyay dardahar ayuu ayuu ii tuuray barbar anoo u jiifaa qurqur jacaylku xiray sarsar intuu galiyay dardahar ayuu ayuu ii tuuray barbar dhiganama u raacay farfar intuu soo celiyay carcar qalbiga mahantiyey oho cashaqumay qaaday korkor dhiganama u raacay farfar intuu soo celiyay carcar En, halkaasi haddaan uga soo laabano waa codsi dhegayste aad baad u mahadsan tahay walaal codsigaaga en, kuma dhamaystiri karno waktiga ayaa aad iyo aad inoo cariirinaya En, qaybihi ugu horeeyey barnaamijkana waan ku guda jirnaa dhegaystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
Calaykum salaam.
walaal soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
walaalo waa maxaa hadda ka soo lahay xaafadda raani haya maxamed cabdi soo dhowow saaxiib sare waala sotan bilaha barnaamijka
aad iyo aad haye galabta laba fanaan ayaa miiska saaran waa nimco habbi iyo qaliladan
aniga galabta laga fanaan wixii ma kala dhacaan laakiin codkii waa siinaya nicam nimco habbi ee galabta codka ay siinaysaa
aa aad u weyn haye maxaa u rajeynaysaa marka hadda fanaanada miiska nila saarana ma ahan fanaano saaran waa qaliladan
wal waxaana ka rajaynaya awal aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkayno la qayb qaadatay markani codsi dhegeysta ayaan soo gudbi doonaa waa heestii suldaan teeraar samiir ay qofku jecel Hmm, waxbaa ka dhacay
samiray qaladkaagan haddii aadan qiranaynin oo aadan qiranaynin naftu miyay qancaysaa qolbay ku xidhanto qoful baaba saaranay samiray qaladkaagan haddii aadan qiranaynin oo aadan qiranaynin naftu miyay qancaysaa qolbay ku xidhanto walle waxbaa ka dhacay nafta miyay qancaysaa qolbaaba ku xiran runtii waxbaa ka dhacay runtii jacaylka ma sahlana runtii yaa suldaan seraar waa nawaaleysaa runtii suldaan seraar oo xasuuso ayaa nagarays ayaa nagalinaysaa labada kun iyo sideetamaadka nasoo xasuusinaysaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal sidaad ula socotaan barnaamijka garan wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta runtii laba fanaa ee garabta miiska saaran waa qaaliladan iyo nimco habbi runtii natiijadan waxay maraysaa afar iyo saddex ayay kala marayaan nimco habbi saddex qaaliladanna afar runtii faanola fari kama qodno qeybii ugu horeeyeen waan ku guda jirnaa dhegeystaan qad ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam walaal soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
bashaar ka tacad sahran soo dhawow garab wanaagsan waa la socotaan filaa barnaamijka
kala socda haye galabta labada fanaan miiska saaran ayaa codkaaga siinaysaa
qayladan haye qalladan ayaad galabta codkaaga siinaysaa maxaad u rajeynaysaa
gool baarsheed haye galabta ama hadda gaariga idinkaga tagaa
ya hadda galabta ama een, meesha idinkula cadleeyaa
laga tagin waaya qayladan aad baad umahadsan tahay walaal sida qoraxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkayna la qayb qaadatay waan kaa malaynaynaa
dumarku waa feer qaloocan isiiri ku qiime maxaa qaali kaa dhigay haddii aan la isqadarinayn qoys miyuu dhismaya qoys miyuu dhismaya dumarku waa feer qaloocan isiiri ku qiime maxaa qaali kaa dhigay
suldaan seeraad naga yaray runtii waxba ka dhacaya meeshaani galabta dhankii fariimo waxay leeyihiin karaamo hadda fariimihii waad ilowday oo galabta la eegi maayo miya runtii fariimahani kama marna galabta runtii fariimo aad iyo aad u tiro badan ayaan u jeedaa runtii dhegeystayaal badan ayaa ka dhex muuqda sa aan een, filayo Een, runtii dhegeystayaal badan ayaa dhankii wacitaanka een, kama marnaa qadadka taleefanada ayaa si toosa nooga soo wici kartaan laakiin dhegeystayaal haddaan ku celiyo wicitaanka tooska waa fura een, laba eber sideed siddeetan iyo kow konton iyo afar Een, eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed weeyaan dhegeystayaal naga raadi noqdaa mar kale haddaan ku celiyo waa fura laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal een, dhankii fariimahana waa fura een, saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo dhankii fariimaha ayaan u jilaacayaa dhegeystaan waxau kusoo bilaabay assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa najmo oo joogta xaafadda harale ayaan leeyahay waxaan odeynayaa qaaliladan ayaa laleeyahay aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahad celinaynaa dhegeystayaasha waxaan ogeysiinaynaa inaysan lambarka fariimaha inaga soo wicin dhegeysta lambarka wicitaanka ugu talagalnay oo keliya ayaad naga soo wici kartaa n kuu suurageli mayso lambarka fariimaha haddaad n naga soo wacdo dhegeyste waa rajaduna inaad anshaxa noola ilaali doontaan n dhegeystahan kale waxau soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa kubiina xaafadana bakiin ayaa leeyahay waad mahadsan tahay may walaalkay maxamed aadan yuusuf waxaan u odeynayaa fanaanada qaaliladan ayaan leeyahay jirow joog ayaan leeyahay codsi heestii dumarka mid baan ka doortay alfanaan yubezani ayaan leeyahay galab wanaagsan horumar wacan ayaan leeyahay Een, mar kale dhegeystayaasha waxaan u sheegaa inaadan dhegeysta naga soo wicin lambarka fariimaha ee naga soo waac lambarka awicitaanka aan ugu talagalnay dhegeystay waa rajo doonaa inaad noola ilaali doontaan shuruucda barnaamijka u yaala Een, dhegeystahan kale waxa uu soo yidhaha asalaamu calaykum waa maxamed oo jooga een, qaryaturaxmaan ayaan leeyahay codkayga waa qaaliladan ayaan leeyahay Een, waxaan codsanayaa heestii Een, runtii codsigaasi ma aan fahmin soo noqnoq ayaan ku leenahay dhegeystahan qad ku jira haddaan soo dhaweeya halo assalaamu calaykum walaal adoo ka fogaanayo goobta buuqa magacaaga halkaa nagala soo xiriirayso aad iyo aad ayaan xunnahay waxaad moodaa dhegeystahaasi inuu goob buuqa joogo Een, noo saamaxi mayso inaan qadka ku siiyano galab wanaagsan
xiisaha kanta cayrka xubbiga ka abuurma xiisaha kanta cayrka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xidka deeqa
waa wicitaanka tooska dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan fura labo eber sideed siddeetan iyo ko afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal Een, mar kale haddaan ku celiyo dhankii wicitaanka waa fura labo eber sideed siddeetan iyo ko afartan iyo sideed maahan een, dhankaas iyo fariimaha Een, fariimahan waxaad nagu soo hagaajin kartaan fura la- fura saddex saddex saddex lixdan iyo afar siddeetan iyo labo iga raadi noqda dhegeystayaal Een, dhegeystahan kale dhankay fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystahan waxa uu soo yidhi waa saaro oo joogta xaafadda karaame een maxamed karaame qaaliladan ayaan codkaa siinayaa saan u fahmin fariintaasi aad baad u mahadsan tahay walaal qaaliladan waxa ay maraysaa sagaalo codnimo habbi saddexaad runtii waxbaa dhacaya galabta runtii waxbaan u jeedaa marka mare ayaa galabta dhici doonto Een, marka dhankii wicitaanka ayaa markaani kusii soconaya dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
halkay waa mahadsantahay oo aragtan oo gabta xaafada galbeed haya aragsan soo dhawow galbeed sidee barnaamijka looga dhegeysanayaa
aad iyo aad si wanaagsan Haye, Sabada galab- qoonada.
haya galabta een, laba fanaan ayaa miiska saaran waa nimca habbi iyo qaaliladan
aad iyo aad labadooda ma kala baxaan laakiin tani codkiga waxaan u shubayaa qaarilada haya qaaliladan ayaa galabta codkaa ku shubeysaa
aad iyo aad waxaan leeyahay qaariladan guud waxaan leeyahay hawda naga dheeraan leeyahay Een, aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadata waan kaa mahadcelinaynaa dhankay fariimaha ayaan markaan u jilaacayaa anagoo isku wadi doono dhanka wicitaanka iyo fariimahaba dhegeystahan waxa uu soo yidhi magacaygu waa caysho cawd oo joogta xaafadda een, laaweyn ayaan leeyahay waxaan een, codkayga siinayaa qaaliladan ayaan leeyahay codsi heestii kun iyo kow ee qaaliladan een, aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay dhankii wicitaanka ayaan aadayaa markaan halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirayso
وعبدي كوي ديان ورش haya cabdi soo dhawow garab wanaagsan waa la socotaan filaha barnaamijka
ودبل من الواسطة
Een, aad iyo aad aa xunnahay dhegeystaasi waxaad moodaa inuu qadka taleefonka go-ay soo noqnoq ayaan ku leenahay adigoo nabad qaba dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne haxo haxo haxoorin wanaaga aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu galabka haydii bacnaado ayaana habad idinka leenahay goordhow waxaa nagu soo fodlay heestii dhextaalka barnaamijka galab wanaagsan balse hal dhegeysta ayaan ka horumarinaya halo assalaamu calaykum waxaan ku maqalnaa soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirayso walaal soo dhawow magacaaga halkaad nagala soo xiriirayso
walaalkay waa mahadsantahay maxamed karaama waa xididka farxadda ayaan dhoolo kaga soo xarinaysa karaama haya garab wanaagsan een, saal- een, saan filayo waa la socotaan filaha barnaamijka
si wanaagsan walaalkay haye galabta laba fanaan ayaa ku loolameysa masraxa radio cadaado waa nimco habi iyo qaaliladan
haa in badan walaalkay waxaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad baan ku codeynayaa fanaanada aan mar kastaba aan u codeeyo qaali axmed qaalilada dhammaantina oo rufee karaama dhan oo odeynaynaa Een, runtii galabta reer karaam oo dhan waa ya qaalilada ayaa dhankeeda jirtaan
haa walaalkay waxaa rabaa heeskii sacdiyo siman iyo qadartin iyo qaaliladan ee gobolna waa gerkiisa nadiiseeda bay sidaasiga
aad baad umahadsan tahay waan t- ku tixgeli doonaa codsigaaga waqtiga hadduu inoo saamxo galabka ku wacnadana hawada ayaan ka leenahay markaani een, dhaxtaalka barnaamijka galab wanaagsan ayaan gudagelaynaa anagoo dib iskugu soo laaban doono een, de- natiijada waxay kala maraysaa laba iyo toban cod qaaliladan iyo nimcabi saddexda runtii galabtan een, taageerayaasha nimcabi waa ay jiifaan aan malaynaa barkinta ayay yaa dheeraysteena ayay ku jiraan war waa la hurdayaa een, taageerayaasha qaaladana waa ay kacsiin waxay leeyihiin bal aan ka faa'iidaysan intay jiifaan een, dadka taageera nimcabi oo ya aan kaga hormaray qadadka taleefanada ya ya iyo dhanka fariimahaba runtii dhegeystayaal badan ayaan een, ayaan ka dhex muuqda dhankii wicitaankaba runtii galabta waa ay loo tashtay nimcabi een, runtii laakiinse waxaan leeyahay marada ha loo celiyo een, aad baad umahadsantihiin dib ayaan iskugu soo laaban doonaa hadduu allaha qaadirka ogolaado codsi dhegeyste ahna dhaxtaalka barnaamijka garab wanaagsan heestii qaaliladan kun iyo kow
intaan kubcay yaraa korkii ka dhana koobana kashiga wayaana ku jiray maxaan maxaan kolkoolin qabay intaan kubcay yaraa korkii ka dhaqna kuubada kashiga wayaana ku jiray maxaan maxaan kolkoolin qabay markaan kaala qaaday anigu koraya kabtamay kabtayda midaan tulayn muxuu isku kay ka kabay oo kalmadeerayaanan gayn kasii kuda iiga dhigay kasii kuda iiga dhigay markaan kaalin qaaday anigu koraya kaabtamay kabtayda midaan tulay muxuu isku kay ka kabay oo kalmadeerayaanan gayn kasii kuda iiga dhigay kasii kuda iiga dhigay
halkaasi haddaan uga soo laabano heestii dhaxtaalka barnaamijka garab wanaagsan ayay ahayd markaani codsi dhegeysta ayaan soo gudbi doonaa waa heestii qadarkeeyo qaaliladan iyo saacdii simanala dhegeysta ayaan leen leenahay dhegeysta codsiga codsiga hadduusan ahayn naga raadi noqo
Gacantaydii midigay ku dar
halkaasi haddaan uga soo laabano codsi dhegeyste ayay ahayd heestaasi si wada jira ugu luqeynayeen fanaaniinta kala qadarka iyo qaliladan sacdi siman in dhegeystahan qad ku jira alo asalaamu calaykum halo waan ku maqalnaa soo dhawow adoo iska gaabinaya aalada naga dhegeysanayso magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
oo hoodana joogta lama weyda haye hodan soo dhawow garab wanaagsan
waa dhawey waad la socotaan bilaha barnaamijka
haa haye galabtii codkaaga siinaysaa labada fanaan miiska saaran
codkana waa wataa nimce habina codkansiina galabka xaalkiina ma sahlana
haa ma saalanaa haye maxaad u rajaynaysaa nima habi
guul dhegaystayaasha kale waa iga jiifaan oo mar inay ha kaceen le aad baad umahadsan tahay gudagal codsigaaga
neebtay dayaxdal nolosha ee galmudug aad baad umahadsan tahay waan kuusoo doodonaa waktiga hadduu inoo saamaxo walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaateen oo aan kaa madalinaynaa runtii taageerayaasha nimcahabide runtii waa ay dheelan yihiinba waxay leeyihiin weli een, annaga yaa rajo aan qabnaa anagaan guulaysanaynaa marka waxaan leenahay dhegaystayaasha meel walba aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay galabnimo suuban casiriye wanaagsan runtii dhegaystayaasha nimcabi galabta yaa kuwana casriye ayaa la dheelay kuwana waxaan u malaynaa hurdadiina la dharaatay yaa aysan ka warqabinba in in fanaankooda een looga tegayo jidka marka dhegeystayaal qad ku jira haddaan jaaniska aan siiyo halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullah walaal soo dhawow magacaaga halkaad inagala soo xiriirayso
waa codbi shariif oo jooga shir kale walaal waa la socotaan bilaa barnaamijka
ah haye shirkooda sidee barnaamijka loo dhegeysanaa
aad iyo aad haye galabta barnaamijka waa la socotaan filaya waa x- een, laba fanaan ayaa miiska saaran qaalada nine maxabi iyo codkaaga siinaysaa galabta oo ku taageeraysaa qaaladan ah een, aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madalinaynaa garabka kuwacnadana hawada ayaan ka leenahay qabiil dhex barnaamijka ayaan ku gudi jirnaa dhegaystayaal
Cadaada xasuusta, xuskayga ka buuxshay. Dareenka xataafay, xaggaada u taaba. Xareerka waraabi, xareerka waraabi. Xaggaada u taaba, xareerka waraabi.
jira markaani haddaan soo dhaweeyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow adoo codkaaga sare u qaadaya halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
yaa way joogtay haye riyaa soo dhawow garab wanaagsan
gabar lamid ah haye barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo maanta ay ku lalamayaan nimac habbi iyo qaaliladan oo la socotaan fira
si fiican haye garabtii codkaaga ku taageeraysa labada fanaan miiska saaran
nimca xabdi ayaan galabta codkayga siinayaa haye hadda garabta xaalkiina ma sahlano xoogaa waxaa la dhihi karaa barkintii ayaa garabta dheeraysateen hadda waa iska jeefateen
aada u weyn hadda soo kacno guul wanaagsan ayaan filanaynaa een aad iyo aad ay umahadsan tahay riyaa sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa malinaynaa runtii dhig- een, taageerayaasha nimcabi galabta waa ay jeefteen marka een, runtii taageerayaasha kalena runtii aad bay galabta u kacsayn waxay leeyihiin fanaankeena annaga ayaa difaacanaynaa runtii codkeena ayaan ku taageeraynaa laakiinse waxaa jirta dhegeystayaal runtii labada fanaan aan taageerin laakiinse hadda midkii cod badan ay dhahayeen adiga hebelaa u cadeynaya runtii dhegeystayaashaas waan soo dhaweynaya runtii waxaa la leeyahay dhegeystayaal waxaa ayaa jiro eh, gurdadayr necab Een, aan jeclaan inuu fanaanka taageero oo kale aan loo guulaysan markuu rabo oo kale dhegeys- een, us dhihinin ama waxa een, oo isleeyahay oo kale een, codka haddaa mar dhiibis iyo soo khasaarna oo guulaysan galabta marka oo leeyahay eh, natiija maqay kal maraysaa waxay kal maraysaa lacal oo kale tusaale ahaan een, sideedii waxay kal maraysaa oo kale labo ayaa le kan sideeda lah ayaa u cadeynaya marka aad baad umahadsantihiin natiijada hadda waxay kalmaraysaa shan cood ee nimcahabi qaaladana saddex iyo toban cood runtii farqi weyn ayaa u dhexeeya labada fanaan runtii la- waa laba fanaan miisaan culus kuleh dhankiio dhankii markii la aado sugaanta ama een, dhankii markii la aado een, heesaha runtii labadooda ma la dhaleysan karo laakiinse nimcabbi taageerayaasheesa taageerayaashayda een, runtii een, inaysan yareen ayaan filayaa marka een, waa rajadoona inay dib ka soo socdaan ma qiyaasi karo laakiinse taageero een, yar ma lahan saan isleeyahay dhegeysta ayaa qad ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum salaam walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
magacay waa nimcoo joogtaanaale waa la socotaan filaha barnaamijka
haa galabta iyaacadka ku taageeraysa labada fanaan miiska saaran
nimcaadi nimcabdi ayaa galabta adkaysanaysaa
haa haye garabka hadda xalkii nima saarano baska hor- ba- baska mar hore ayuu idinkaga tegey
hadda ayaan soo kacayna aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay Een, markaani fariimaha ayaan leeyahay karaamo fariimihii oo aad ilowday Een, barnaamijkana qaybihii dhexe ayaan ku guda jirna anagoo gordhow Een, qaybihii dambe aan isla gaari doono dhankii fariimaha ayaa markaani aan aadayaa runtii fariimo badan ayaa iska soo dabdhacay markaani inta badan fariimaha ayaan jaaniska siinayaa dhegeystaan waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay walaal karaama waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha sharafta badan imku waa hodan oo haraale joogta galabta waxaan u codeynayaa n ama codkaygu u shubaya ayaa leeyahay nimca habbi codsi heestii geli maayo iilka karaama ciyaar waa gelin dambe guushu galabta waa habbi ayaa leeyahay aad baad umahadsan tahay walaal codsigaagana waan ku tixgelin doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo galabka kuwan adana waan ku siraacinaynaa dhegeystaan kale waxaa soo yiri assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa xidhigta bulshada Mm. Een, oo joogta bakin ayaa leeyahay waxaan galabta u odeynayaa codkayga siinayaa qaaladan ayaa leeyahay een codsi heestii qaaliladan heestii qamar ayaa leeyahay aad baad umahadsan tahay waan kuu sadee doonaa waqtiga adoo inoo saamaxo Een, dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa dhegeystayaal inay codadkooda aan- codsiyadooda ay labno maadaama een, waqtigana aad inoo kulaalaya waxaan jecelnaha mar walba inaan dhegeystayaasha aan usoo gudbino hadduu waqtiga inoo saamaxo dhegeystayaal haddaan codsi aan ka tagno si ku- ku talagala ugumaana tegin marka waa naga raadi noqonaysaan waxaan isku dayi doonaa intii aan ka gaaro inaan usoo gudbino aduu allah qaadirka oo inuu ogolaado dhegeystahan kale waxau soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay waa cayni cadeey oo joogta xaafadda een, karaamo ayaa leeyahay waxaan u odeynayaa qaaliladan ayaa leeyahay maxamed karaamo codsi heestii deexda nurshe ee galmudug ayaa leeyahay aad baad umahadsan tahay waan ku tixgeli doonaa codsiga waqtiga hadduu inoo saamaco dhegeystaan kale waxuu kusoo bilaabay magaca maslax waxaan oday waxaan codka siinaya waxaan codsanaya ayuu leeyahay dhegeystahaasi heesta galmudug dayaxda nurshe aad baad umahadsan tahay walaal waan kusoo dei doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo Een, dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay walaalkay karaamo waa ifraax oon social oo ku sugan muqdisho ayaa leeyahay gaar ahaan Een, sanca ayaa leeyahay waxaan u odeynayaa alfanaan nimca habbi ayaa leeyahay Een, waxaan codsanayaa ayaa leeyahay heestii ereyadoodu ay ka mid tahay ogsoonow inaan ku jeclahay bay bay galabka ku wacnaada ayaa leeyahay aad baad umahadsan tahay ifraax saaxiibka koowaad ama labaad oo een, barnaamijka ayaa tahay runtii galab wanaagsan hawada waan ku leenahay adiga iyo asxaabtaadaba iyo asxaabta ku xiran barnaamijka galab wanaagsan oo aan daadiyaha ka ahay galabta anigoo ah maxamed aadan karaama Een, galab wanaagsan ayaana hawada idiin soo marinayaa salaan een, ka udgoon miskiga kana carfoon een, catarka ama barfuunka ayaa maqli jiray runtii galabta anin baa waxbaa iga dhacaya dhegeystayaal runtii aad baan idin jecelnahay dhammaan inta ku xiran bah- een, ama dhegeysataa radio cadaado een, aan hawada ku saaxiibnayba inta taageerayaasha inta kaleba waan soo dhaweyneynaa dhegeystahan kale waxau soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa qaaliladan een, inkastoo een, een, oo idinkala soo xiriirayso gedhees ayaan leeyahay waxaan u cod- een, codkayga siinayaa fanaanada codka baxsan qaaliladan ayaan leeyahay een, waxaan codsanayaa heestii qaaliladan xaqiiqada waa aragkeeda aad baad umahadsan tahay walaalo aan ku sideedana waqti hadduu inoo saamaxo dhegestaan kale waxa soo yidhaha asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay nimku waa saarokin xaafadda bakin waxaan odeynayaa waxaan waxaan waan waan ku salaamay waan ku salaamaya ayaan leeyahay maxamed aadan karaama waxaan u odeynayaa ama codkayga u shubaya ayaan leeyahay qalladan bay bay ayaan leeyahay aad baad umahadsan tahay natiijada waxay kala maraysaa toddoba iyo toban cod qaaliladan iyo nimca habi oo ah sideeda cod runtii waxbaa weli aan debderema runtii garabta madaxaan ka dareemayay markaa labadan fanaan miiska soo saareen runtii laakiinse inaan hordhacay aan diidaya marka alaniya garaamaan ya taageero qaas weeyaan maya maya maya labada fanaan midna ma taageeraane runtii fanaaniintana aada iskuguma dheereyni ya marka ya yaalii kurkuri walaalayaal horaadi noqda dhegeystaanka qad ku jira halo assalaamu calaykum
alaykum asalaam walaalo soo dhawow magacaagee halkaad inagala soo xariirayso
walaalo ayaana joogta xaafadda
haye ayaan soo dhawow garab wanaagsan
mid lamida waa la soo taafilaya barnaamijka
maxaa si wacan haye garabta labada fanaan miiska saaran iyo codkaaga siinaysaa oo ku taageeraysaa garabta
nabadda ha ku tala nabadda ha ku saabtaaga wax raba siyaasa markaas waxaan codkiisa u sheeg codka waxaan u waxaan siinayaa nimaaradii nimcadii ayaa codka siinaysaa
haa siyaasa nima nimaarad baan iyaga nimaarad baa xanuunaa
Een, aad iyo aad ayaan waxaan nahay dhegeystaasi qadka taleefonka ayaa gogaayay soo dhaqdhaq ayaan ku leenahay adigoo nabad qabaa dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum
alaykum asalaam halka aad inagala soo xiriirayso magacaaga
waxaa soo jira joogta xaafadda waa la soo taafilaa barnaamijka
oo la socda aad iyo aad garabta iyo codkaa ku taageeraysaa labada fanaan miiska saaran
qaaladan qaaladan
haa codkiga ugu shugaya galab aad baad umahadsan tahay waan ku- een, waad mahadsan tahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa garabka ku wacnaadana waan ku leenahay Een, qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan waan isla soo gaarnay dhegeystayaal dhegeystayaal badan ayaa een, codsi- een, soo weydiistay een, dhegeystayaal codsigiisa ayaa markaan tixgeli doonaa waa fanaanka een, codka baxsan subardeexdal nurshe heestii galmudug nala dhegeysta ayaan ku leenahay dhegeyste adigoo raadi ah naga raadi noqda
maanta tala loo dhan yahay intaan ku dhisanay galgudug waxa uu adkaynaman ayaa nabadu maceelay maanta tala loo dhan yahay intaan ku dhisanay galmudug waxa uu adkaynaman ayaa nabadu maceelay
garabka idii wacnada ayaa idiin leenahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal aan ugu horray barnaamijka soo xidhi doona dhegeystaha wuxuu soo yidhi waa ashaashiyaal oo soo laabatay war karaamo ayaan leeyahay hee taageerayaasha nimcahabi mahurdo een, ma hurdayaanay ayaan leeyahay casiriyo la-aan ayaa ku dhacday runtii maanaa u yaabay maanaan de- ya maanaa la yaabayba waxaan leeyahay nimcahabi ya taageerayaashii waan maqli jiray maxaa galabta haysta ya saa la sheegayo eh, casiri la-aan ayaa ku dhacday Een, marka waxaan leeyahay hana loo cimaamado een, goolka calanka waan heesanaayey ayaa leeyahay aad baad mahadsan tahay ibrahim social sida quruxda badan oo wanaagsan barnaamijka inoola qayb qaatay waan kaa madalinaynaa dhegeystayaal kale waxuu soo yiri waa saaro een, kiina oo soo laabatay runtii asi asi maxamed toballe iyo sacdiin siman ayaa leeyahay dhaxanboor Een, aad baad umahadsan tahay waan ku sideedanaa dhegeystayaal kale waxuu soo yiri shukri ku sugan een, dayeeno codkayga waxaan ugu shubayaa ayaan leeyahay qalidanan aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaama dheelinaynaa galabka idin macnaada ayaan hawada idinka leenahay qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal kale waxaa usoo yidhi assalaamu calaykum waa xidigta nolosha caasha uud n ku sugan xaafadda banaadir ayaa leeyahay mar kale miya miya mm. n ayaa leeyahay waxaan n codkayga siinaya ayaa leeyahay fanaanada n codka macaan qaaliladan waxaan leeyahay n guulayso codsigaystii nasiib cali waxaad tahay quruxdii hobyo good by radio cadada tankis crama aad baad umahadsan tahay mid lamida ayaana hawada kuusoo marinaynaa dhegeystahan ugu dambeeyo dhankii wicitaanka anagoo gorro barnaamijka soo xiri doono halo assalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waa nuur cabdo jooga degmada bakin waala soo taafilaa barnaamijka
aa haye garabtay codka ay siinaysaa
nimcahad aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaatay waan kaa mahadcelinaynaa guud ahaan waxaan jeclahay in aan intaasi kusoo abmeero barnaamijkii garab wanaagsan oo maanta idiin tabinaya anigoo ah maxamed aadan yuusuf karaama barnaamijkana runtii galabta waxaan kusoo qaadanay in labada fan laba fanaan runtii aanan kala dhicin waa nimco habbi iyo qaliladan natiijada n waxay n ku kala dhamaatay ama ciyaarta ay kusoo gobgobday n toban cod nimco habbi qaliladan sagaal iyo hade ya sagaal iyo toban cod sagaal cod ayaa hadda guusha lagu qaaday galabta qaaliladan waxaan leenahay taageerayaasheeda hee hambaryo hambaryo kale min saddexaad ayaan idiin leenahay aad baad umahadsantihiin sida quruxda badanaa barnaamijka ay la qayb qaadateen waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabaddiino asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu heestii nima habbi ogsoonow inaan ku nacbalaamiya mo mo ogsoonow inaan ku jeclahay aad baad umahadsantihiin sida aad barnaamijka ay la qayb qaadateen waa karaamo idin sidaasiyo nabadgeliyo
isii naftaana qoday fooda macaa ergaya warba jeclaan murayne ha aadin dhameel kaleeto isii naftaana qoday fooda macaa ergaya warba jeclaan murayne ha aadin dhameel kaleeto jacaylka ku aamin lafta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aadsin adigu muuji jacaylka ku aamin lafta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aadsin adigu muuji ogsoonow inaan ku jeclahay ana lafyu mooda maylad ana xibak yaa xabiibi naku bendhami misaana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jeclahay ana lafyu mooda maylad ana xibak yaa xabiibi naku bendhami misaana waa ujeedada caashaqayga adkeeba lamaha dhexdeena markaan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso abaal maraxiisahayga adkeeba lamaha dhexdeena markaan erayada jacaylka ammaan tiriyoon ku heeso abaal maraxiisahayga bookaana ramidu ku raagtay indhahan keligaa u fiirsha naftaydanu oomantaada laa taag aqliga irdhoobin bookaana ramidu ku raagtay indhahan keligaa u fiirsha naftaydanu oomantaada laa taag aqliga irdhoobin ogsoonow inaan ku jeclahay ana labyo moodan maayad ana xibak yaa xabiibi naku bendhamin sana waa ujeedada caashaqayga ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibak yaa xabiibi nakupenda minsana waa ujeedada caashaqayga